subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda aroornimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa subax jimcaha bisha maarjna waa sagaal iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo kow iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan haatan dhegaystayaal mawjadaha gaagaaban iyo afimada magaalooyinka geeska afrika qaarkood caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaali com idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya jacfar kuukaaye iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
maanta waxay isku raaceen yurub dawada qolada u qaabilsan dawooyinka hayadda ugu sarraysaa inaanu keenin dhibaatadan aan la odhan karin wuu keenaa waxtarkiisuna uu mar walba ka wen yahay dhibaato kastaoo ka iman karta marka dib baa loo fasaxay waddamadii yaraaye hakiyey way fasaxeen kaasi waxa uu ahaa doctor cabdiraxmaan madar oo ka hadlaya waxtarka tallaalka astrazeneca ee dhowaan soomaaliya la geeyey kaasoo wakaaladda dawooyinka yurub ay dhowaan shaacisay waxtarkiisa waxaa kaloo aad maqli doontaan madal ay ku midoobeen siyaasiyiinta mucaaradka oo muqdisho lagaga dhawaaqay barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
qaramada midoobay iyo dowladaha reer galbeedka ayaa xukunka militariga ee mayanmar ku dhaleeceeyey afgembigii bishii horeeto ee ka dhanka ahaa dowladda la doortay ee dalkaasi dhaleeceyntaasi ayaa waxa ay rajo gelisay qaar ka mida dadka u ololaya qowmiyadda royingaha ee qurbaha ku nool kuwaasi oo ku riixaya bulshada caalamka in wax badan ay ka qabtaan joojinta sanadaha badan ee lagu dhibaateynayay royingaha dalkaasi mayanmar halkaas oo inta badan loo diiday dhalashada yasmin ulah oo iyadu ku dhalatay gobolka waqooyiga ee mayanmar ee rakhin iyo qoyskeeda ayaa waxaay u qaxeen thailand sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo shantii halkaasi oo ay ku ahayd qaxooti aan dal lahayn ilaa ay ka dejisay kanada sanadkii labada kun iyo kow iyo tobankii yasmin ulah ayaa waxay u sheegtay v o a in jaaliyaddeedu ay hadda haysato fursaddii ugu fiicnayd ee wax ay ku bedeli karto iyadoo loo marayo xoojinta midnimada mudaaraadyada loogu soo horjeedo xukunka militari iyo hore u riixidda nidaamka dimuqraadiga ah ee federaalk ee mayanmar dalalka maraykanka ruushka shiinaha iyo bakistan ayaa ka dalbaday dhammaan dhinacyada afghanistan in ay yareeyaan gacanka hadalka islamarkaana taalibaan ay ka fogaato weeraradeeda guga si loo fududeeyo wadaxaajoodka nabadda dalabku wuxuu qayb ka ahaa bayaan si wada jir ah loo soo saaray kadib shirkii afghanistan ee ruushku uu martigeliyey ee moscow ka dhacay khamiistii shalayto shirkaasi oo maalin socday wuxuu qayb ka ahaa riixid xooggan oo dhinaca diblomaasiyadda ah oo lagu doonayey in lagu sii ambaqaado geedisocodka nabadeed oo hakad galay xilli uu soo dhow yahay wakhtigii ay ciidamada shisheeye ka bixi lahaayeen waddankaasi afghanistan
aan ku bilownay magaalada muqdisho waxaa lagaga dhawaaqay madal ay ku midoobeen qaar ka mid ah hogaamiyayaasha soomaaliya oo ay ka mid yihiin madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland golaha midooda musharaxiinta iyo qaar ka tirsan siyaasiyiinta ka soo jeeda somalilan kuwooda ugu caansan waxaana ay ku dhawaaqista madashani ay kusoo beegmaysaa xilli weli aan xal laga gaarin qabsoomidda doorashooyinka soomaaliya warbixintana waxaa muqdisho nooga soo dirtay waryaheena seynab abuukar maxamed isbahaysigan oo loogu magacdaray madasha badbaado qaran ee looga dhawaaqay magaalada muqdisho waxaa ku midoobay madaxda maamulada jubbaland puntland midooda musharaxiinta iyo gudoomiyaha aqalka sare kadib shir maalmihii lasoo dhaafay uga socday magaalada muqdisho wasiirka arrimaha gudaha puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancad ayaa warbaahinta u aqriyey war-saxaafadeed ay kulanka ka soo saareen mas-uuliyiinta iyo ujeedada isbahaysiga ay ku midoobeen isbahaysiga cusub ayaa waxaa gudoomiye loogu doortay gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi oo kulanka kadib si kooban uga hadlay waxaa keenay xilligan dhismaha golaha
soomaalidu waxay tidhaahdaa talo waa nabad waa nabad waana nolol waa waxaan shaki igaga jirin muddo hadda dadkeennu inay dhibaato badan qabeen taasina ay ka timid uun tala la-aan aynaan isugu iman intaynu tashanno si fiican dalkeenna iyo dadkeenna inaan u hogaaminno laakiin maanta baaqa halkan ka soo baxay waa baaq talo cad bixinaya oo intay naga maqan siyaasiyiintuna aan aan qabo inay ku soo biiri doonaan madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa sheegay in madashu ay ka shaqaynayso qabsoomidda doorasho wadar ogal ah oo si nabadgelyo ah ku dhacda ee ka hortaga dalku in uu galo firaaq siyaasadeed oo horseedi kara dib u dhaca geedi socodka dowladnimada soomaaliya waxaa iga fariin ah cadowga faraha badan ee aan leenahay inay u jihaysmaan oo aysan bulshadooda ku soo hoos noqon maxaa yeelay siyaasiyiintu haddii ay kala aragti duwan tahay waxay leeyihiin hannaan aragti duwanaantooda ay ku xalliyaan oo ah ama golayaal ah ama fagaarayaal ah fagaaraha madaxdu iyo siyaasiyiintu ku wada hadlayso waxaa la rabaa amnigeeda guud in la sugo laakiin lama rabo in la carqaladeeyo waxaan aada uga xunnahay wixii ka dhacay sagaal iyo tobankii february habeenkeedii iyo maalinteedii oo runtii la dhihi karo waxay gundhig u noqotay madashaan inay aasaasato taasaa saldhig u ah marka runta loo sheego maxaa yeelay khatartii ugu muhiimsanayd maalintaasay dhacday oo shacabka soomaaliyeed wixii wixii geedi socodkii lagu jiray bedelay taariikhda sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed madoobe oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka hadashay kulanka ayaa tilmaamay in dhinac keliya aanu xalka keeni karin loona baahan yahay wadatashi si halkala joogo looga dhaqaaqo waxa caqabadiiyo marxaladan iyo dhibaatadana gaarsiiyey waa waxa na soo maray weeye hadda waxa loo yaalana waxay tahay qaylada naga keenay waddankaana wada ogol iyo talo la wada tashado iyo wax la isku ogyahayoo meel lagu gaari karaa anaa wax samaysanayaana nina meel kuma gaadhay soomaaliha inay isu timaado oy miiska wada fadhiisato oo wixii danteeda ay ka tashataan asara inaan wax duminno iyo inaan wax gaara dhisno iyo inaan waxla carara midnana umaanaan samaynay waxaan u samaynay in la isu yimaado la wada tashado gacmaha la isqabsado wixii lagu dhaqmi jiray lagu dhaqmo wadanku uu sidaa ku badbaado taasay ahayd muhiimadan u samaynay madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ahna guddoomiyaha golaha midooda musharaxiinta oo kulanka goobjoog ka ahaa ayaa dhankiisa ka hadlay marxaladda siyaasadeed ee dalka ay sababta ku xambaartay in golahan ay dhisaan maanta uma fadhino inaan eed sheegano laakiin waxaan u fadhinaa inaan xal raadino xalku wuxuu yahay in doorashada suurtagalka ah ee weliba tii lasoo saxiixay ee lagu soo heshiiyey ee khaladaadku ay ka dhaceen khaladaadkii laga saaro laysu yimaado laga soo wada qayb galo meel cad looga heshiiyo dalkuna doorasho sida ugu dhaqsiyaha badan oo aado waxaan rabaa warkaygana kusoo gebagabeeyo mahadcelin aan u jeedinayo cid kasta oo qayb ka qaadatay qarannimadana inay dhisanto ama ha muuqato ha la yaqaano ama yaanaan aqoonin isbahaysiga siyaasadeed ee ay ku bahoobeen mas-uuliyiintan ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli muqdisho uu ka socdo shir ay leeyihiin guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka kaa oo dowladdu sheegtay in uu hordhac u yahay shirka madaxda dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ee la filayo in uu muqdisho ka dhaco si muranka ka taagan doorashada xal loogu helo walow dad badan ay u arkaan isbahaysigan mid xaalad hor leh gelin karta ismariwaagii ka taagnaa doorashooyinka dalka saynab abubakar maxamed v o a muqdisho
tallaalka astrazeneca oo looga hortago xanuunka muddooyinkanba dunida sida daran u afeeyey ee covid sagaal iyo toban ayaa toddobaadkan la gaarsiiyey soomaaliya tallaalkaas waxaa adeegsigiisa hakiyey wadamo badan oo ku yaala qaaradda yurub oo sheegay in tiro aad u yar oo dadkii qaatay ah caafimaad darro laga dareemay waxaa arrintaasi toddobaadyadii lasoo dhaafay baaris ku haysay wakaaladda dawooyinka yurub oo ah hay-ad aad loogu kalsoon yahay marka laga hadlayo dhinaca caafimaadka wakaaladda oo saacado ka hor cilmi baaristeeda soo gebagabaysay ayaa sheegtay in tallaalkaasi uu yahay mid ammaan ah wax tarna leh haddaba waxaan khadka telefoonka ah ee magaalada minneabolis kula xiriiray doctor cabdiraxmaan maxamed madar oo ka tirsan xarunta caafimaadka heneben waxna ka bara jaamacadda minnesota tallaal ahaan wuu ka duwan yahay labada tallaal ee maraykanka aadka looga isticmaala ee ee hidasidayaasha ku salaysan arne messengerka ku salaysan ee la yidhaahdo fiser iyo moderna wuu ka duwan yahay isagu wuu ka fudud yahay d n a iyo wax hidasidayaasha kale kuma jiraan virus unbaa lagu dhex riday ee tallaalkii oo dhinaca marka la eego aad buu uga duwan yahay dhinaca ammaankiisa sayfka ammaanka iyo waxtarka labadaasuma talaalka laga egaa tallaalku waxtar ma leeyahay oo wixii loogu talagalay ma qabanaya ammaanna ma yahay taana waa tallaalka caalamka loogu isticmaal badan yahay maanta duniyada reer galbeedka waa kan jarmalka oo keliya milyan hal milyan iyo lix boqol oo kun oo dhows baa la siiyey marka waa tallaal runtii aad looga shaqeeyey ammaankiisa iyo waxtarkiisaba dhibaatadan yaree hadda timi horta lama joojine waxay dhahdeen waa la susben waa la susben gareeya af ingiriisiga waa hakin waa la hakiyey ha sida intay wixii hubinayaan bay dhahdeen bal aan u yaro joojino intaan saxayno tiina dee sidaad og tihiin maanta waxay isku raaceen yurub dawada qolada u qaabilsan dawooyinka hayadda ugu sarraysaa inaanu keenin dhibaatadan aan la odhan karin wuu keenaa waxtarkiisuna uu mar walba ka wen yahay dhibaato kastaoo ka iman karta marka dib baa loo fasaxay waddamadii yaraaye hakiyey way fasaxeen guud ahaan soomaalida markaan u nimaadno doctore aad bay xasaasiyad uga qabaan dawooyinka gaar ahaan tallaalka oo waxaad ka warhaysaa kuwa waddankan aan joogna ku nool lafahaantooda ayaan intooda badan caruurta tallaalka geynin oo sheega in cudurro fara badan caruurta uu ku rido marka xasaasiyaddaas soomaalidu ay ka qabaan tallaalka halkee bay ka timid xasaasiyadda ay ka timi in yar baan ka horraysiinayaa tallaal badan waddankeenna horta inamaba soo gaadho oo tallaal aynu ka xaqab la'nahay ma jiro laakiin xasaasiyadda ugu badan ee ay tallaalka baryahan suuqa soo gashay waa xanuunkan autism la yidhaahdo oo carruurta reer galbeedka joogta ku badan ayaa nin ingiriis ahoo daraasad khalada oo uu sameeyey buu sameeyey beri hore oo uu isku xiriiriyey jadeecada tallaalkeeda iyo xanuunkaasi taasaa horta ugu badanoo dowladda reer galbeedka soomaalida degani ay ka boodeen ninkiina sharcigii ama shartigii dhakhtarnimadu ku shaqaysan jiray waa laga qaaday jariidadii waxaa qortay waxay ka bixisay apology waxay tiri waanu ka xunnahay oo way soo way ka saareen cudurdaar bay ka bixisay marka kaasaa horta ugu badan dunidan reer galbeedka laakiin waxaan doonayaa inaan in yar halkaa ka idhaahdo oo waddamadan hakiyey waa waddamo reer galbeed ah oo inaga dhaqaalo badan oo tallaalkan samaysan kara markay hakiyeen hadduu tallaalkan u socon waayo tallaal kale samaysan kara kan waxa ka qabdan sixi kara laakiin dee innaga waddankeenna waxaynu leenahay beer iyo badda lagala soo baxa malaaya mar kalluun iyo xoolo intaasaynu leenahay intaa midna tallaal ma sameeyo marka inagu maba lihin awood aynu ku samaysanno oo aynu kula tartanno dad samaysan kara oo tallaal kan leh xanuunkiina xalka keliya ee ilaahay haynaga dulqaadee wax lagaga qaban karaa waa inay ummadda u yeelato difaac difaaciina laguunbuu ku yimaadaa wax heerd immunity la yidhaahdo af ingiriisiga oo inuu boqolkiiba siddeetan dadka ku wada dhaca xanuunkii dabeetana fayraskii meelay tagta ay weydo iyo in tallaal loo helo marka tallaalkii mar haddii uu inoo yimi oo uu yahayna dhinac kale haddaanu sheegana tallaalkaa la inoo keenay waa tallaal aad caalamkaoo dhan ka maqlayseen inta baadhis lagu sameeyey ee idaacadahoo dhan ku jiray ee si cad ahoo dharaar ma garanaysaa si wanaagsan loo baadhoo looga hadlayey marka waa tallaal runtii aad looga shaqeeyey waxaan taasoo kale weydiin lahaa dadka ina dhegaysanayo laga yaabo qaarkood inay ka shakisan yihiin bal wax qof kastoo ina dhegaysanayo waxyaabaha aad cunayso ama aad gashatay ama dawooyinkaad soo iibsato midna maynaan samaysan mid kasta waa lagu keenay meel laga keenina waruma haysid kanaaba labada aan odhan karaa waa ku boqolaal milyan oo qof qaateen caalamkao dhan la eegay oo markaad eegto tusaalahaan boqol iyo hal milyan milyan milyan iyo lix boqol oo kun baa qaatay jarmalka tallaalkan toddoba qofna waxaa lagu arkay xinjirtaasaa lagu arkay marka qiyaas intay ka noqonayso waxaan iyadana markaawax aad u yar weeyaan ha waxaan kaga baxayaa waxaan anugu odhan lahaa dadkeenna soomaalidii meel kastay degan yihiin fursaddan runtii qaaliga inay ka faa'iidaystaan oo xanuunkan sida faraha kulul ku haya ee dadka u dhimanayaan ee aan dawana loo haynin xataa oxygen yar oo dadkani hore uga mareen oo aynaan u haynin in su-aal laga weydiiya runtii waa wax aadu aniga qaldan bayla tahay tallaalkan marka marka hadda la eego ee qofka qaatay intee buu ka badbaadayaa in uu ku dhaco xanuunkan covid sagaal iyo toban ee baryahanba aan ka warhayno in soomaalida uu faraba aan ku hayo oo dadkii uu leynayo tallaaladan waxa weeyaan boqolkiiba toddobaatan in ka badan ayuu yahay si effective oo haddii boqol qof lagu tallaalo toddobaatan ka mida xanuunkii kuma dhacayo weliba kan waxaa la yidhaahdaa tallaalkan astrosinica wuxuu kaga fiican yahay kuwa kale qofku markuu sii joogaba wuu sii kordhaa protectionkiisu ama difaaciisu wuu sii kordhaa marka waa tallaaladana gebi ahaanba tallaal intaa gaadhaa wuu yar yahay tallaalkan iminka la yidhaahdo influensaha ama hargabka ee dunida reer galbeedka la iska tallaalo lixdan boqolkiiba ma gaadho inta uu qofka ka daanfacaya ma gaarabaha marka waa tallaal runtii aada u wanaagsan maxaad ugu dambayntii jeceshahay inaad kusoo gebagabayso oo aad fariina oo aad u diraysaa dadka ku dhegaysanaya waxaan kusoo gebagabaynayaa runtii aan doonayaa inay horta waxay la tahay aniga inaanay munaasib ba ahayn in maanta la yidhaahdo tallaal cudur sidaa dadkii u gelayo aynu ognahay inuu caalamkii iyo innagaba dhibaatada geystay halkii keliya haye loo hayay ayaa weli su-aal laga keenaya runtii waa yandaro taan doonaya inaan dadka u sheega waxa weyaan dhibaatada haysata soomaalidu meel kastay joogaan carruurta shan jir ka yar ee soomaalidii meel kastay joogaan kunkii carruur ee dhashaba boqol iyo toddobiyo labaatan ayaa dhintay intaanay shan sano gaadhin wax yar oo laga hortegi karan ay u dhintaan haddaan taa tusaale soo qaado ingiriiska oo sameeyey tallaalkan laga hadlayo kunkii qof in shan ka yar baa ka dhimata marka dhibaatadeenna ayna haysato waddankeena caafimaadku waa dhimashada carruurta yaryar waa dhimashada hooyooyinka uurka leh waa biyo nadiifa in la helo halkaa inaynu ka warwarno ayay aniga ila tahaye inaynaan isku mashquulin fursad tallaal cudur aan xal loo hayn tallaal mooyaane tallaal loo helay in isagii haddana iminka ay dadka qaar su-aalka keenaa runtii loo caado aniga ila qaldan kaasi waxa uu ahaa doctor cabdiraxmaan maxamed madar oo ka tirsan xarunta caafimaadka heneben waxna ka bara jaamacadda minnesota oo khadka telefoonka igu warramayey halka aad nagala socotaana waa washington isla wararka tallaalka astrazeneca la xiriira ayaanu ku jirnaaye dalka austraaliya waxaa si xawliya uga socda qaadashada tallaalkan loogu hortegayo xanuunka covid sagaal iyo toban wariyahena ibraahim cumar baafo ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa sida soomaalida dalkaasi ku nool ay tallaalkan u arkaan tallaalkan astrazeneca ee oxford ayaa ka mid ah tallaalada dalkan austraaliya la keenay si bulshooyinka loo siiyo waxaana ka horeeyey midka maraykanka lagu sameeyey ee faysarka loo yaqaan kaas oo durbaba la siiyey shaqaalaha caafimaadka hay-adaha dowladda oo ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha dalka iyo dadka waayeelada ah hase yeeshee midkan xoogaaga hakadka ka galay wadamada qaar ee yurub ayaa isna qayb weyn ka ah isticmaalkiisa dalkan austraaliya kaas oo loo asteeyey in shacabka malaayiinta ah la gaarsiiyo tirada ugu badan ee soomaalida ku nool dalkan austraaliyana waxa ay degan yihiin magaalada tan melbourne siciid shiinle waxa uu ka mid yahay waxgaradka soomaalida halkan joogta waxaana aan weydiiyey talaalkan astrazeneca iyo isticmaalkiisa austraaliya dalka australia waxay markii hore keentay labaatan milyan oo doos ay kasoo qaadatay talaalka maraykanku soo saaray talaalkaas oo lagu bilaabay madaxda dhakhaatiirta dadka meelaha forlanka ka shaqeeya australia isagoo ay arrintaas jirto ba haddana australia waxay keentay talaalka oxford ay soo saartay kaasaana hadda dadka lagu bilaabay shacabka socdana kan laga qaylinayana oo adduunka qaylinayana waa kan ingiriiska soo saaray oxford university soo saartay haddee weli dowladda australia kama hadlin inay joojinaysa iyo inay wadaysana ma sheegin laakiin waa wadaa oo weli go-aan dambe qaadatay ma jirto wax dad dhibaato ah hadda ka sheegay dhinaca australiana waa weli maaragtay ma soo shaacbixin ama complain badan lagama sameyn xagga australia adduunka kale laakiin aada baa looga qeyliyey marka australia inay joojin doonto iyo in kale ma naqaano hase ahaatee hadda way wadaan dadkana waa ku wadaan wakaas soomaalida markii horeba waxay cabsi ka qabeen in layska talaalo cudur isaguba ku cusub adduunyada haddana markii ay maqleen in meelaha qaar uu dadku ku saameeyey talaalkan ayaa qaarkood cabsi soo wajahday inkastoo aanan jirin weli shakhsiyaad soomaaliya oo is-hortaagtay oo ay diidan yihiin qaadashada talaalkan oxford waa maxay markaa cabsida ay qabaan siciid ayaan weydiiyey mar kale soomaalida marka horena cudurka naftigiisa ayay ka qabtay shaki weyn oo aada iska ilaalinayeen qaarkoodna maaba inuu jira iyo inuu jirinba maba aaminsneenba hase ahaatee wacyigelintii jaaliyadu ay samaysay iyo turjawaanadii soomaalida oo la shaqeeyey dowladda ayaa in badan markaas taxadirkooda u yeesheen markii dambe waxaa soo ifbaxday in cudurkii in badan oo soomaalida ay u xanuunsatay qaarkood u dhinteen qaarkood ilaahay ka sababta bixiyey marka inuu cudurku jiro iyo taxadirkiisa soomaalida aada bay ugu maartay markii dambe uga dhaadhacsantay hase ahaatee cudurkan shakigaa weyna yimid haddana talaalkan hadda ay yimid soomaalida way ka mid tahay dadka shaki ka qaba taxadir kasta iyo wax kastana way ka qabaan marka waxaa jirta jaaliyada iyo maarata nimanka turjumaanada soomaalida iyo wacyigelin waa loo sameeyey hase ahaatee shakiga dadka bulshada kale ee ummadda ka qabto ayay soomaalida ka qabaan dowladda austraaliya ayaa u waastaysay inay soo gebagabeeyaan tallaalada ay ka wadaan dalkeeda ilaa iyo dabayaaqada sanadkan aynu ku jirno laba kun labaatani kow si bulshooyinka howlahoodii ay u qabsadaan islamarkaana u noqdo ka hortag ku filan cudurka covid sagaali toban maadaama tallaaladan dhammaantooda ay yihiin kuwo ay ansixiyeen hay-adaha ugu waaweyn caalamka ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha islaamka iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
sida ay sheegeen dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe tobankii sannadood ee u dambeeyey isbahaysiga dalalka sacuudiga imaaraadka masar jordan iyo baxreyn waxay isu kaashadeen si toos ah iyo si dadbanba inay ka abuuraan meelo badan oo dunida islaamka ka mid ah khalkhal siyaasadeed iyo dagaallo ay ku hoobteen dad aan waxba galabsan madaxda wadamadan ayaa dhulka la simay dalal la ahaan jiray xadaarad sida yeman libiya iyo suuriya iyo weliba cunaqabantayntii ay saareen qatar waxaa kale oo la sheegay in ay qaybo waaweyn ku lahaayeen iskudaygii inqilaabyada milatari ee qaarkood lagu guulaystay sida masar iyo kuwii fashilmay sida turkiga maxaa lagu qeexi karaa haddaba sababaha ugu waaweyn ee ay dalalkani isugu bahaysteen burburka wadamadaas muslimiinta ah su-aashaasi ayaan weydiiyey axmed rashiid macalin cabdiraxmaan oo degan dalka yeman kana faallooda arrimaha islaamka sababaha arinkaasi keenay way badan yihiin laakiin waxaan kusoo koobayaa saddex arrimood marka koowaad waxa ay doonayaan waddamadani in xukunkooda sii raago taasi waxay keentay in cunaqabateen ay ku soo rogaan qatar ayna ka qayb qaataan afgembigii dhicisoobay ee turkiga maadaama ay qatar iyo turkiga gabbaad u yihiin ikhwaanulmuslimiin oo ay u arkaan waddamadani khatarta ugu weyn ee xukunkooda waxa ay doonayaan in looga dambeeyo umuuraha carabta gaar ahaan iyo umuuraha islaamka guud ahaan sidaa darteed waxa ay ka takhallusayaan qofkii ay isleeyihiin waa idinka hor istaagi karaa arrinkaasi laba sannadood kadib guushoodii ugu horeysay uguna weyneyd oo ahayd inqilaabkii milatari ee ka dhacay masar hogaamiyeyaasha isbahaysigan waxay si qarsoodi ah ugu kulmeen doon dhexdeeda meel ku taalla badda cas waxaa loogu yeedhay kulankaasi shirkii jilayaasha badda cas maxaa haddaba lagaga wada hadlay shirkaasi foosiya yabas oo ah falanqeeyo degan magaalada london ayaan su-aashaasi weydiiyey sida laga soo xigtay dad ku dhowaa kulankaas ujeedooyinka ugu waaweynay waxay ahaayeen in ay kaga hortagaan awoodda iiraan iyo turkiga ay ku yeesheen gobolka si ay u ilaashadaan awoodooda sidii ay uga ilaalin lahaayeen awoodda ikhwaanu muslimiinta oo turkiga iyo qatar lagu eedeeyo inay taageeraan xataa waxaa la sheegaa inay doonayeen waqtigaas inay awoodda ka tuuraan boqorka qatar oo ay ku duulaan dowladda qatar waxa mar walba ay doonayaan wadanadan in ay noqdaan hogaanka gobolka oo reer galbeedku cid kale iyaga maahaana aanay la xiriirin waxa kale oo ay ka hadleen inaanay ka dhalan dalalkooda xisbiyo u tartami kara madaxtinimada ama xisbiyo dimuqraadiya si ay meesha aanay uga bixin nidaamkan loo yaqaano dhaxalka awoodda oo laysku wareejiyo warar lagu kalsoon yahay iyo dad ku dhow dhow kooxda waagaasi la baxday jilayaasha badda cas ayaa shaaciyey inay aad u kala fogaadeen hogaamiyeyaashaasi halkee ayay wax ka khaldameen waa tan mar kale foosiya yalas cabdixaafidow imaaraadka iyo baxreyn cilaaqaad ayay la samaysteen israa'iil sanadkii hore masar iyo urdun waxaa yaraaday saameyntii ay ku lahaayeen gobolka maadaama oo iyagu markii hore ay xiriir iyo cilaaqaad wanaagsan la lahaayeen israa'iil urdun aad ayay isaga horyimaadeen isbaahaysiga iyaga oo ay ku eedeeyeen inaanay qeyb weyn ka qaadan xiriirkii qatar loo jaray sacuudiga iyo urdun waxay isku seegeen dhowaan markii ay urdun ay diiday in ay u aqoonsato qudus caasimada israa'iil arinkaas uu maraykanku u ogolaaday israa'iil inay qudus caasimad u noqoto wadanka israa'iil sacuudiga waxaa la sheegay cabdixaafido inaana iyaguba u muuqan in ay u aqoonsadeen laakiin ay raalli ka ahaayeen taasi waxay saameyn ku yeelatay urdun oo ahayd ilaaliyaha maqaarsaarka masaajidka qudus oo dhowaan israa'iil ay u diiday malak cabdalla inuu salaatil israa walmicraaj uu ku tukado uu sanad walba ku tukan jiray xidhiirka u dhexeeya sacuudiga iyo masar ayaa si deg deg ah meel hooseyse u gaadhay dhaqaalaha sacuudiga oo xumaaday ayaana koow ka ah cilaaqaadka labada dhinac ee hoos u dhacay sida ay sheegeen falanqeeyayaal ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo weliba masar oo diiday inay ciidamo u dirto dagaalka yeman labiyo toban bilyan oo dollar ayaa imaaraadka kuweyt iyo sacuudiga ay siiyeen masar sanadkii labakunyosdeotobankii sanad walba oo ka dambeeyey laba kun iyo saddexiyo tobankii lacag lamida ayaa la siin jiray laakiin lacagtaas hadda way yaraatay qaahira dhowaan waxay diiday inay ciidamo u dirto dagaalkan yeman ka jira uu sacuudigu gacanta ku hayo sacuudigu arinkaas aad iyo aad ayuu uga xumaaday arinka kale oo iska bedelay masaarida waxa weeyaan jenaraal xaftaar oo laga adkaaday dhowaan marka masar waxay ku noqotay khasab in ay wadahadal la galaan dowladan kumeelgaarka oo libiya ka jirta oo qaramada midoobay ay ictiraafsan yihiin uu u sareeyo faiza saraaj dowlada kale oo ay khasab ku noqotay masaarida inay wadahadal la galaanna waa turkiga arrimahaas ayay masar iyo isbaahaysiga kulankii doonta ay isku maandhaafeen maamul cusubna wuu ka dhashay hadda washington maamulkaas ayaa isaguna wax badan ka bedelay isbaahaysigaas dad badan ayaa ku sharaxay xidhiirka isbahaysigan ee sii xumaanaya inuu la mid yahay labadii xaqdarada ku heshiisaa inay xaqa ku coloobaan intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
kaasi waxa uu ahaa cabdixaafid cawiil ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka amuuraha islaamka markanna nala dhegaysta heestan
taasina waxaa ku dhan idaacaddeenna aroornimo ay wadajireeda kugu soo jeedinayaan jacfar kukaay iyo anugaa ibraahim xasen daandure tan iyo intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo